أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkada hurnimo ugu doorka roon dagaallo xoogan oo dhaliyey khasaahir kala duwan ayaa maanta maleeshiyaadda ridada jubbaland iyo kuwo kooxda ridada soomaaliya ka tirsan ku dhex maray degmada baardheere ee gobolka gedo ra-iisul wasaaraha dowladda kaafirada itoobiya ayaa qowska muujiyey xaaladda liidata ee ka taagan gobolka tigre xilli ay ka sii darayso xaaladda colaadeed ee ka jirta dalkaas in ka badan shan askari oo kufaarta afrikaanta ka mid ah ayaa bakhtii dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose madaxweynaha dowladda silibiyadda kenya ayaa ka qayladhaamiyey howlgalkii ay mujaahidiintu ku soo qabteen mas-uuliyiin ka tirsan dowladdiisa maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada jelba ee wilaayada jubbada dhexe ku qabtay multaqo ballaaran oo looga hadlayay horumarinta barashada qur-aanka kariimka munaasabad lagu caleema saarayey nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaanka faafaxdhoona ee wilaayada islaamiga gedo kooxda ridada soomaaliya ayaa shacabka ku dhaqan gobolka banaadir kusoo rogtay lacago cusub oo baad ah iyadoona arrintaasi si weyn ay uga hadleen bulshada muqdisho
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay lixda shacbaan kun afar boqol lix iyo fartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaallo khasaahir kala duwan uu ka dhashay ayaa maanta maleeshiyaad ka wada tirsana maamulka shaalidararka jubbaland iyo kuwa kooxda ridada soomaaliya ku dhex maray degmada baardheere ee gobolka gedo haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan shacabka ku dhaqan degmada baardheer ee gobolka gado ayaa saaka ku waabarisay maqalka daryanka qeybaha kala duwan ee hubka culus oo ay isweydaarsanayaan maleeshiyaad kala taabacsan xasan gurguurte iyo axmed madoobe ilawareedyo ayaa sheegaya in dagaalkan uu ka dhacay agaarka xarunta degmada baardheere halkaasu ay soo weerareen maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya oo ay hogaaminayaan saraakiisha u xilsaaran degmada baardheere kuwaasoo shalay loogu awood sheegtay gacan ku-haynta degmada dagaallo saacado badan qaatay ayaa lasoo warinayaa in dhinacyada ay ku dhex mareen xarumaha maamulka degmada iyo saldhigga booliska maleeshiyaadka kooxda ridada ayaa ku dadaalaya sidii ay ula wareegi lahaayeen xarumaha maamulka halka dhinaca kalena ay dirar adag kala soo horjeedaan sida wararku ay tibaaxayaan dagaalkan ayaa qaatay muddo ka badan saddex saacadood waxaana uu sababay dhimasho iyo dhaawac fara badan oo kala gaaray maleeshiyaad ka dagaalamay saraakiil ciidan iyo weliba mas-uuliyiin kasoo kala jeeda labada dhinac wararka ayaa intaasi ku daray in murtadiinta dagaalkaasi saaka ku nafwaayey uu ka mid ahaa maxamed ilyaas caagane oo dhowaan kooxda ridada ee xasan gurguurto u magacowday guddoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada baardheere sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka daacadda u ah xasan gurguurte ayaa sheegay in iyagu ay lahaayeen weerarkii saaka xoogna ay kula wareegeen xarumihii degmada baardheere ee shalay uu ka qabsaday maamulka ashahaadaladirirka ah ee isku magacaabay jubbaland aadan sheekh cali oo ka mid ah saraakiisha maleeshiyaadka gurguurta ee hogaaminaya dagaalkaasi ayaa sheegay inay xoog ku qabsadeen degmada baardheere balse weli dagaalka aanu dhammaan oo xabaddu ay socoto islamarkaana khasaare uu jiro sidoo kale sarkaalkani wax uu ka dhawaajiyey inay jiraan rag ay gacanta ku dhigeen iyo weliba khasaare soo kala gaaray labada dhinac oo dhimasho iyo dhaawacba leh isagoona xaalad dagaal ku sifeeyey jawiga degmada baardheere ciidanka xoogga dowladda federaalka gacanta ku haysa marka wixii warbixinayna waa isla waa isla soconaynaa xabadaana igu socota dagaal baana ku qabsan khasaare waa jirtaa laakiin waan xaqiijinaynaa insha allah dagaal baa ka jira degmada oo jubbaland axmed madoobe ciidankii taabacsanaa ahaa laakiin alxamdulilah waan guuleysanay waana ka qabsanay degmada marka hadduu ilaahay idmaanta dhimanna waa afjaraynaa haa waa jiraan ha oo aan ku qobnay noloshaan ku qobnay ha waan soo badnaynaa insha allah maya ma jirto taa iyada ah laakiin xagga iyo xagga iyagaba ha- mar haddii habad dhacdo waa laga yaabaa meesha iyadaa dhamashiyo dhaawacan ay soo galayso marka waan ka qabsanay hadduu ilaahay idmo inta dhiman waa dhammaystiraynaa dhinaca kale maamulka la magac baxay jubbaland ayaa warqad qoraala ka soo saaray dagaalkan culus ee saaka ka qarxay gudaha degmada baardheere wuxuuna caddeeyey in dagaalku uu socdo ciidamadooduna ay ku sugan yihiin xarunta degmada baardheere wararka ayaa intaasi ku daraya in sidoo kale uu jiray khasaare xooggan oo soo gaaray dadka rayidka ah ee saaka lagu kor dagaalamay iyadoo qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha degmada baardheere ay bilaabeen barakac xooggan goobjoogayaal ku sugan degmada baardheere ayaa warbaahinta u sheegay in dhinacyada hardamaya aysan u naxeenin shacabka oo ay madaafiic iyo rasaas culus ku beegsanayaan wadooyinka iyo dhismooyinka caanka ah dagaalku wuxuu ka socdaa xarunta degmada baa laisku haystaa jubbaland anaa maamulayay leedahay federaalna anaa maamulayay leedahay labadoodii ciidan waaye waxa is haysto saaka kow iyo tobankii afartan camal oo bilowday xarunta degmada laisku haystaa saaka meel loo kalahaayo oo shaqo loo aadaayo ma jirto shaqooyinkii iskuuladii dugsiyadii wixii dhan bay naga saamaysay dagaalkan ayaa bilowday kadib markii bil iyo dheeraad ka hor lagu soo kala baxay dagaalkii ka qarxay deegaanka raaskamboni ee gobolka jubbada hoose oo kooxda axmed madoobe ay ugu awood sheegatay xasan gurguurte sidoo kalena maamulka riddada ee jubbaland oo ay kaabayaan ciidanka itoobiya ay horey ula wareegeen degmada doolow ee gobolka gado mahadsanid abu xasaan ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada itoobiya ayaa qoos ka muujiyay xaaladda liidata ee ka taagan gobolka tigre xilli ay kasii darayso xaaladda colaadeed ee ka jirta dalkaasi sida uu ku waramayo cali aadan cabdulaahi cali yare ra-iisul wasaaraha dowladda saliibiyadda xabashida itoobiya ayaa warqad furan oo catow iyo calaacal farabadani uu ka muuqdo u diray kooxda t b l f oo uu cirka isku sii shareeray khilaafka ka dhex aloosan labadooda garab ee ay kala hogaamiyaan dabarsiyoon gabre mika'il iyo getejo riidha oo ah madaxweynaha maamulka ku-meel gaarka ah ee tigrega gaal abey axmed oo fariintiisan ku qoray luuqadda tigrega kuna faafiyey bartiisa bulshada ayaa muujiyey welwelka iyo walaaca xooggan ee uu ka qabo dagaal hor leh oo dib uga qarxa gobolka tigrega isagoo tilmaamay in cabsida ka jirta deegaanadaasi ay marayso heer ay caqabad ku noqotay raadinta nolol maalmeedkii bulshada bayaan uu soo saaray isniintii lasoo dhaafay ayuu abey axmed ku xusay in dadka tigregu ay weli la nool yihiin oraxyo muujinaya dhiilo colaadeed cabsi iyo argagax taas oo meesha ka saartay ayuu yidhi helista nabad sugan iyo xasilooni lagu noolaado oo ka hirgasha gobolka waxa uu sidoo kale xusay in qarniyo badan gaar ahaan boqolkii sano ee lasoo dhaafay tigregu ay si isdabajoog ah u soo noqnoqonayeen khilaafyo kala dhexeeya dowladda dhexe waxa uu yidhi dhulka tigre wuxuu noqday goob dagaal dadka tigreeguna waxay noqdeen qalab dagaal abiy axmed ayaa dhambaalkiisan dhilada xambaarsan sidoo kale ku nuxnuxsaday dhibaatada baaxadda leh ee ka dhalatay cabsida iyo colaadda aan dhammaadka lahayn ee ka dilacsan deegaanadaasi isagoo tusaale u soo qaatay hurdo la-aan uu sheegay inay ku dhacday hooyooyinka iyo tahriibka xarkaha goostay ee dhallinyarada hadalka ra-iisul wasaaraha dowladda saliibiyadda itoobiya ayaa ku soo aadaya xilli uu marba marka ka dambaysa sii xoogeysanayo khilaafka u dhexeeya kooxda t b l f oo u kala jabtay laba garab kuwaas oo qarka u saaran inuu ka dhex bilowdo hirdan ay reeqdiisu dheeraato khilaafka labadan garabba oo in muddaha soo jiitimayay ayaa si cad u soo ifbaxay bishii sebteembar labada kun afar iyo labaatan kadib markii garabka uu hogaamiyo gabre mika'il lagu eedeeyey inuu maleegayo afgembi ka dhan ah maamulka ku-meel gaarka ah ee tigre bishii oktoobar labada kun afar iyo labaatan ayuu mar kale khilaafku sii labalixaadsaday kadib markii kooxda uu hogaamiyo debresiyoon ay ku dhawaaqday inay xilka ka xayuubiyeen getejo riidha iyo afar xubnood mahadsanida caliyare in ka badan shan askari oo kufaarta afrikaanta ah ayaa bakti dhaawaca ku noqday qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose xaaris cabduqaadir ayaa warbixinta warkanaygayaah ciidamada mujaahidiinta ka howlgala wilaayadaha shabeellada hoose waxay ilaahay afar qarax la beegsadeen kolonyo haysidey oo ka tirsan ciidamada kufaarta afrikaanta kuwaasoo ka baxay deegaanka namber lixdan kuna sii jeeda dhanka deegaanka buufow ee hoostaga degmada janaale qaraxyadana sababay khasaaro kala duwan oo naf iyo maal ah oo soo gaaray ciidamada saliibiyiinta waxaana inta la xaqiijiyay qarxadaas ku baktiyay hal askari halka ay ku dhaawacmeen shan kale oo dhammaanba askarta kufaarta ah diyaarad helikobtar ah ayaa goobta soo cagadhigtay taas oo halkaas ka daabushay bakhtiga iyo dhaawacyada kufaarta afrikaanta dhanka wilaayada bakool waxay ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maliishaadka murtadiinta degmada ceel barde oo ka mid ah goobaha cadowga allahu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool dhanka wilaayada hiiraan ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay weerar madafeeca ku qaadeen saldhigga malishaadka hirdada ay ku leeyihiin duleedka degmada buulaburde waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare soo gaaray cadowga inkastoo aan la xadidin inta u leeg yahay sidoo kale wilaayada hiiraan waxaa mujaahidiintu qarax la beegteen isbaaro maliishaadka hirdada u tiilay xaafadda buundaweyn magaalada beledweyne iyadoona qaraxaasi u ka dhashay khasaare balse aan la cayimin baaxadda inta u leegyahay khasaarahaasi dhanka wilaayadaha jubbada hoose howlgal ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada kismaayo ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa maliishaadka hirdada ee jubbaland gaar ahaan kuwa gaarka ee loo yaqaan special forces howlgallada ka kala dhacay koonfurta ee bartamaha dalka soomaaliya waxay qayb ka noqonayaan weerarada lagu dhiigbixinayo cadowga allaahi duulaanka gardarada kusoo qaaday shareecada islaamka mahadsanida xaarif madaxweynaha dowladda salbiyadda kenya ayaa ka qaylilaamiyey howlgalkii ay mujaahidiintu ku soo qabteen mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladdiisa faahfaahinta warkan waxaa haya cabduqaadir maxamed rabaani madaxweynaha dalka kenya gaal william ruutu oo bilaabay socdaal uu ku marayo gobolka mandheera iyo gobollo kale oo dhowr ah ayaa waxa uu gaaray gudaha magaalada mandheera isagoo kelimad halkaas ka jeediyey kusoo hadal qaaday khafaalkii ay mujaahidiintu kusoo kaxaysteen shantii mas-uul ee ka tirsanaa dowladdiisa gaal ruutu ayaa waxa uu ka qayla dhaamiyey arrinkan xilli uu ka hor qudbeynaya dad boqolaal ah oo isugu soo baxay gudaha magaalada mandheera waxaana uu isu muujinayay xilliga uu dadkaas la hadlayay mid qaab xoog ah ku soo furan doona mas-uuliyiinta dowladdiisaas ee ay qafaasheen mujaahidiinta waxa uu sidoo kale inta uu hadalkiisaas jeedinayay uu soo hadal qaaday qadiyadda amniga oo waayadan sida laga warhayo faraha kasii baxaysa xilli ay sii laxaadsanayaan weerarada xoogan ee ay fulinayaan libaxyada bariga afrika markii uu gaal william ruutu sheegay in ay qaabka ugu dhaqsiyaha badan ay guryahooda ugu soo celin doonaan shanta mas-uul ee ku jira gacanta mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadka kenyaanka ah waxa ay baraha kala duwan ee internetka ka bilaabeen maadaysi iyo in ay u arkaan wax lagu qoslo hadalka uu ka dhawaajiyey madaxweynahooda dhanka kale su-aasha la isweydiinayo ayaa ah kenya oo horey usoo furan weyday maxaabiista ku jirta gacanta mujaahidiinta tan iyo sanadkii laba kun lix iyo tobankii ee lagu qabtay dagaalkii ceelcadde miyaa hadda isku dayeysaa in ay soo furato shan rag ah oo la qabtay laba maalmood ka hor mahadsanid rabaani maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ku qabtay multiqo ballaaran oo lagu hadlayey horumarinta barashada qur-aanka kariimka cismaan axmed duubow oo gobjoog ahaa ayaa warbixintan inoo haya
magaalada jilib oo allaha ku sharfay in muddo dheer ay nasiib u hesho ku dhaqanka shareecada islaamka wuxuu ehelkeedu siiyey inay ku tallaabsadaan horumar dhinac kasta ah kaas oo aysan haysan ummado badan oo ku nool daafaha caalamku ay uga horreeyaan magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya oo ay maamulaan riddada iyo gaalada shalay galab waxaan aniga iyo boqolaal qeybaha kala duwan ee bulshadan goobjoog u noqonnay multaqo lagu weynaynayo qur'aanka kariimka sidoo kalena lagu maamuusayo dadka ahlu qur-aanka oo ay ugu horreeyaan macallimiinta madaariista iyo ardayda xambaarsan kalaamka allaah kaas oo ka dhacay beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا multaqaha oo ahaa mid lagu sagootinayo dowraad muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaasoo uu waday maktabka dacwada guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab maamulaha machadka imaamu sakaawi oo qayb ka ahaa guddiga multaqaha ayaa ka hadlaya ujeeddada loo soo qabanqaabiyey multaqaha iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay multaqahan runtii magaciisa multaqa tanziil ahli tartiil shicaarkiisna ina aladiina yatluuna kitaab allahi wa aqaamu asalaata aayaddaas waaye facaaliyaad fara badan ayaa ka muuqda sida qur'aankii qaraa'aadkiisa kala duwan oo la cardinayo taqani bilqur'aan sida as'ilooyin iyo jawaabo oo dadku waaweyn loogu talagalay ay mushaarakaynayaan qofka ka jawaaban jawaa'is la siinayo waxyaabaha meesha ku qoran mushaarikiinta magacyadoodii sida maahidyadii sakhaawi madaarista qur'aankii xaalaqaadkii maraakiistii runtii facaaliyaad fara badan ayaa meesha ka muuqda oo dadweyn sidaasoo kale waxaa ku qoran dhinaca midig boorka abyaad shaadibi ah وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا أي تسنيس ميش إن مانت وحيابا كل كان وياهاي قرآن كي إيو إن لتحريدي أمدي أو أهل القرآن كي لتكريميو culimmada kale ah sheekh jaamac iyo sheekh cabdiwaaxid ayaa bulshadii soo xaadirtay multaqaha kala hadlay ahmiyadda barashada qur'aanka kariimka ilaahay kitaabka qur-aanka wuxuu inoogu soo dejiyey inaynu ku tadabburno inaan iska yaacinno iska akhrino keliya maahe inaynu ku tadabburno markaan akhrinayno oo ku fakarno oo macnaha aad u dhadhansanno oo ina saameeyo in sha allahu tacaalaa markaa kadibna haddana aan ku camalfalno ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun culimmadu waxay yidhaahdeen qiraa'atu alqaliili min alqur'aan in yaro qur-aanka kitaabka ilaahay ka mida oo la akhriyaahay oo tadabbur iyo tacaqul lagu akhriyo qofka caqligiisa darankiisa uu la socodsiiyo waxay ka khayr badan tahay qiraa'aad tiro badan in la akhriyo aayaad tiro badan ama intaasu suurad in akhriso suurad gaaban oo aad u fahamto oo ku celceliso ayaa ka faa'iido badan waxaa maanta isu keenay ummaddaa tirada badan waa weynaynta iyo ku farxidda kitaabullaahi subxaanahu wa tacaala maxaa yeele allah wuxuu leeyahay qul bifadliillaah fadliga alleh wa biraxmatihi fa bidaalika falyafraxuu huwa khayru mimaa yajmacuun maanta waxaan ku farxaynaa een u soo baxnay haddee fadliga alla waa qur-aankii islaamka waa wax lagu farxo woy waa in la weyneeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nugu sharfay qur-aanka ayuu nugu sharfay qur-aankuun ilaahay noo doortay subxaanahu wa tacaala alla wuxuu leeyahay humma awratna alkitaaba aladiina astafayna min cibaadina ilaahayna qur-aanka wuu noo fududeeyey alla wuxuu leeyahay walaqad yasarna alqur'aana lidikri fa hal min muddakir multaqaha oo socday saacado badan waxaa ka hadlay waxgaradka waxaa sidoo kale jiray bandhigyo ay samaynayeen ardayda madaariista qur'aanka kariimku ay ugu horreeyaan ardayda dhigata macadka qiraa'aadka ee imaamu sakhaawi جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا لا قالوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم جدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زورا وكملا kama marneen su'aalo ku saabsanaa qur'aanka kariimka oo la weydiinayey bulshada sidoo kalena lagu bixinayey abaalmarinno waa kuma saxaabiga rasuulka uu ka dalbaday inu qur'aanka ku dhulaxyo qur'aanka uu ku yidhi saxaabigaasi waa keen waayo su-aasha xigta waxay leedahay waa aayadee aayadda culimmada ay ku magacaabeen aayatu damaa'il multaqaha ayaa lagu wadaa in uu socdo maalmaha soo socda laguna soo bandhigo waxyaabo badan oo faa'iidu leh bulshada ku nool magaalada jilib mahadsanid walaalka dhuubow munaasabad lagu caleemasaarayey namadoon cusub ayaa ka dhacday deegaanka faahfaaxdhoon ee wilaayada gedo tafaasiisha warkan waxaa haya casaam carafaad waxay ahayd munaasabad ballaaran oo si heersaraa loo soo agaasimay islamarkaana lagu dooranayo namadoon cusub kuna dooranaysa jifada maxamed ibraahim oo ka mid a beesha talxe ayaa waxay ka dhacday deegaanka faahfaxdhun oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gedo munaasabadan ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culimodiin ugaasyo nabadoonno iyo martisharaf kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabada laga akhriyay bayaanka ay soo saartay jifada maxamed ibraahim oo ka mid a beesha talxe bayaan ka soo baxay beesha maxamed ibraahim qodobka koowaad in beesha ay yeelato naqiib la shaqeeya walaayada islaamiga ee gobolka geda beeshu waxay si buuxda iskugu raacday ku dhaqanka shareecada islaamka qodobka labaad beeshu waxa ay ka soo horjeedaa oy beri ka tahay gaalada iyo gaala raacyada beeshu waxay si buuxda u garab taagan tahay mujaahidiinta bariga afrika maxamed bishaaro ka mid a culimudiinka soomaaliyeed ayaa munaasabadda kelimad dardaarana ka jeediyey majlisku waa majlis diineed waa mucaahado iyo ballan diineed beesha maxamed ibraahim talxa iyo maamulkii xarakada islaamka ay wadagelayaan oon la mid ahayn ballamadii qabaaisha iyo waxyaalihii kale la midka ahaa waa ballan la adkeeyey waalidiintayow waxaan idin leeyahay beecadaas weeye beecada aad gelaysaan beecaduna waxay u baahan tahay sida ay tahay in loo fuliyo haddii laga jeesta arrinta ayada ah oo maaragtay maxaan ku raha ballankaa laga baxa alla waa goodiiyey jalla wacalaa goodintaasi ilaahay uu goodiiyey inaanan maaragtay maxaan ku rahdaa u banbixin ee ilaahay ridihiisa aan raadinno ayaana isu dardaarmaynaa hadduu ilaah yidhaahdo sidoo kale nabadoonka cusub ay dooratay jifada maxamed ibraahim oo ka mid a beesha talxe ayaa isagan halkaasi ka hadlay waxaa mataqaanaae xilka ii dhiibatay beesh oo halkaan markaan imaaday xilka ayada ay ii doorat kulley dabcan ilaahay waxaan ka rajaynayaa subxaanahu wa tacaalaa inuu ii fudude waxaan marka walaalaha ka codsanayaa marka koowaad in ay mataqaanaae wixii lii doortay ee xilkii ahaa intaan toosanahay inay igu ayidaan oo igu garab istaagaan tan kale anigana insha allaahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaan ilaahay oga cabsado afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo nabadoon xasan cusmaan biixi ayaa madasha munaasabadda ka hadlay annagu ka noqoba ahaan waxaan soo dhowaynaynaa barnaamijkii guud ahaan meesha lagu qabtay sida beecada lala galay walaayada islaamka oo ah garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika oo aanoo xaqiijiseen maanta oo indhaha iga muuqda ay ku dhow yihiin boqolaal ruux waxgarad culimo iyo geesaha gobolkoo dhan ka yimid waxaanoo xaqiijiseen halkan oo markhaati kana maanta inaad walaayada gobolka beeca kula gasheen ama xarakatul mujaahidiin guud ahaan in aad garab istaagan tihiin la dagaalanka kufaarta iyo ka qaybgalka jihaadka ka socda bariga afrika ugu dambayntii waxaa gabagabada xafladda lagu dooranaya nabadoonka cusub ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga hegado alwaali luqbaan abu anas waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta halkan ka soo qayb galay mid yar iyo mid weyn maadaama aan dhahnay odayaasheen inay nooga horreeyaan aanu sheeganay inaan garab taaganahay shareecada islaamka inaan u diyaar garowno waxaa weeyaan kulankan kulankiisa kale in la arko odayaal fara badan oo qoriga garwaaxaysan oo ilaahay diintiisa uu nusraynaysa subxaana wa tacaala dadkaan marka waa dad aad u ahlu khayr ah waa ummatu dacwa jazaakum allahu khayran annaga insha allahu tacaala farxadiinna farxadno ah wanaagiinna wanaagno ah wilaayada islaamiga gedo ayaa wado dadaale ay ka mid yihiin kulamada iyo dowraadka ay la yeelanayso qabaa'ilada dega wilaayada iyadana beelaha dega gobolka gedo ay ku tartamayaan nabadoon ama ugaas ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka waad mahadsantahay cazaam ugu dambayntii kooxda riddada soomaaliya ayaa shacabka ku dhaqan gobolka banaadir kusoo rogtay lacago cusub oo baad ah iyadoo arrintaasina ay isweyn uga hadleen ee bulshada muqdisho cabdiqaani maxamed ayaa sianba qaadaya kooxda riddada ee fadhigeedu yahay muqdisho oo tan iyo markii uu xasan garguurta dib ula wareegay filla soomaaliya shaqo ka dhigatay baadda dadka shacabka ah ayaa mar kale soo rogtay lacago cusub oo baad ah taasi oo ay si adag uga hadleen shacabka caasimadda taliska booliiska kooxda riddada soomaaliya ayaa shaaciyey in ganacsatada iyo shirkadaha ka howlgala caasimadda ay ka doonayaan bixinta lacago cusub oo baad ah iyaga oo adeegsanaya warqad diiwaangelin ah sidoo kale maamulka dowladda riddada ugu magacaaban gobolka banaadir ayaa dhankiisa soo rogay mashruuc cusub oo lagu baadayo dadka ku dhaqan caasimadda mas-uul u hadlay ayaa sheegtay in boorarka ku dheggan jidadka caasimadda laga doonayo lacago baad ah dadka soomaaliyeed oo ka warceliyey baadda isdabajooga ah ee ay soo rogeen murtadiinta ayaa la yaabay baahida madaxda riddada waxayna isku raaceen in waxa socda uu yahay boob hantiyeed iyo mashruuc dhaqaale doon ah ganacsatada magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay qorshaha cusub ee kooxda riddadu baadda ku doonayso waxayna warbaahinta u sheegeen in waxa socda uu yahay mashruuc dhaqaale doon ah shaqadaha ugu weyn ee murtadiintu qabtaana noqotay baadda shacabka ganacsiga caasimadana uu dhulka galay
oo cid wax kaa gadanayso ma laha qofka keliyu kuu socda waxaa waaye nin wasaaradda maaliyad ku socda warqad wato oo ku dhahaya maxaa lahaa marjanti ambaara iyo shirti ambaara iyo waxbaan fiirina warqad dowladda ka baxda oo ka imaata oo ka soo baxda ma ahane qof wax garanaayo ama badeeca rabo oo socda suuqeennu wuxuu ku arooray canshuur dowladeedla in la dhiibo bis gurigaaga haddaa ka soo toosto ama gaari soo kaxayso ama godqodow soo bax ama ganaccisu u soo bax horta maalintaas u naftaadu waa furanay hadda maanta halkaana taagana haddii barastimool aan u rafto inta aan ugu rafto magaca dowladeed inay ugu soo gaaraan ma filaya horta marka hadda haddii lacag hore maalin kastaba waa la soo rogaya iyaga unbay ka matahay kuwa kalena waa la soo rogi doonaa kuwa ka horeeyana waa la soo rogay walaalow wax shacabkaan ka hadlaaya ma aragteen weliga warqadda c a d da waa maqlay qofkan ganacsadaha wuxuu wataa shati wuxuu leeyahay marka c a d da waxa qofka loogu dirahan ilaa hadda ma garanin qofka haddii loo imaado emerjantigiisa la weydiiyo wixiisa dhan meeshay ku wada qoran yihiin shatiga aad dukaankan ku furata meeshay ku wada qoran yihiin warqaddan c a d da waxaan ku arki jiray intaan arki jiray qof baxaayo oo faro laga qaadayo iyo waxsaasaan ku arki jiray marka waa un mashruuc soo kordha waayo wuxuu yahay aniga si fiican ma fahamsanin lacagtaas maanta bix haddii la bixi kartaanba jirinba guryaha la ysaga xirooda waay murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah xubnaha golaha dawaaqiida ridada sidoo kalena mucaaradsan nidaamka xasan garguurte ayaa dhankiisa qoraal uu soo dhigay ku sheegay in qorshahan uu qayb ka yahay mashaariicda lacagaha baad ah ay ku uruursanayaan madaxda murtadiinta xaraashkii dhulka danta guud canshuurtii tobanka nooc ahayd lacagihii lagu uruursanayay magacyada tirada badan ee tayadhoor faydhoor kaar caafimaad tasdiiqin mid dembi la-aan ah iyo wixii la mid ah qandaraasyadii la isku xiray qoyskiilkii waxaa maanta kusoo kordhay shirkadaha ganacsiga in shahaado dembi la-aan ah ay qaataan waxaa sidaas qoraal uu bartiisa soo dhigay ku yiri murtad cabdiraxmaan cabdishakuur mahadsanid cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu